Make you stronger. This is VOA1, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
kulanti waadhow wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha labaatanka bisha januari ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa kowdii barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc
qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan joe biden oo maanta loo caleemo saaraya xilka madaxtinimada maraykanka iyo donald trump isaguna maanta ka ambabaxaya magaalada tan washington d c marka waxaa ugu muhiimsan oo deg deg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimi in uu keeno waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro soo baratay farsamada tulliinka ama xarqaanka oo bilaabay inay aqoontooda ay u sii gudbiyaan bulshada waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida muuqaal sagootina oo la baahiyey maalintii u dambaysay ee uu xafiiska joogo ayaa madaxweyne donald trump u hibeeyey duco islamarkaana uu wanaag u rajeeyey madaxweynaha xilka kala wareegi doona ee dimuqraadiga ah joe biden inkastoo aanu marnaba xusin magaciisa ku dhowaada labaatan daqiiqo ah khudbad la duubay isniintii ayaa trump uu ku sheegtay inuu sameeyey dhaqaalaha ugu weyn ee taariikhda dunida isagoo sidoo kalena sheegay iyo gaar ahaan inuu ku faanayo inuu noqday madaxweynihii u horreeyey ee muddo tobannaan sanna ah aan dagaal cusub bilaabin xilli muuqaalkan aqalka cad laga baahiyey lasoo dhigay barta youtube-ka ayaa diyaarad gaara oo la socday madaxweynaha la doortay joe biden ay soo caga dhigatay saldhigga andrews ee gobolka maryland oo ah halka trump uu kaga ambabixi doono xafladda u dambaysa subaxnimada arbacada iyadoo madaxweynuhu intaasi kadibna safarkiisa u dambeeyey ee uu ku safro diyaaradda air force one uu ku tegi doono gobolka florida
dowladda ruushka ayaa ku gacan saydhay baaqyada ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka alexey navalni dowladda ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaara dalkaasi islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee ruushka alexey navalni oo ka badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumaynayay ayaa dalka ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo baxay dhakhtar ku yeela dalka jarmalka oo lagu daweynayay maxkamadda dalka ruushka ayaa soddon maalmood oo xadhiga ku xukuntay iyada oo laga cabsi qabo in sannado badan lagu xukumo hogaamiyaha mucaaradka ruushka
maanto ay taariikhdu tahay labaatanka bisha januari ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa magaalada tan washington d c lagu wadaa in lagu caleemo saaro madaxweynaha lixiyo afartanaad ee dalka maraykanka joseph robert biden jr joe biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne donald trump oo isagu magaalada tan washington d c ka ambabaxaya subaxnimada maanta si uu dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo timish la tago ee maarolago ee gobolka florida wararkii ugu dambeeyey munaasibadda dhaarinta madaxweyne biden ayaa waxaa warbixintan ku eegaya maxamed cabdi sandheere caleemasaarka joe biden oo noqonaya madaxweynaha lix iyo afartanaad ee maraykanka ayaa bilow ah afar sano oo isagu madaxweyne yahay kamaala harrisna ay ku-xigeenkiisa tahay caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka koongareeska maraykanka waxaana uu noqonaya caleemasaarkii konton iyo sagaalaad ee madaxtinimo ee taariikhda maraykanka biden iyo harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa labiyo tobanka duhurnimo ee xilliga magaalada washington caleemasaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaalada aan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda caafimaadka guud dhaqaalaha iyo amniga qaranka arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya donald j trump u tirinayaan inuu isagu hoosudhacooda ka dambeeyey haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne trump oo xilka ku yimid waxyaabihii la soo darsay marka la eega arrimaha gudaha iyo dibadda iyo sida madaxweynaha cusub joe biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyey donald trump inuu xilka madaxtinimo ku guulaysto
sida aan xasuusanno madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda barack obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan arrintaas oo aada ugu soo caan baxay dad badanina ay rumaysteen arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badanna ay rumaysteen waxaa kale oo aada ugu soo caanbaxay dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo iyagu ku xidhan kiniisadaha oo aad xisbiga jamhuuriga u taageera laakiin xilligii uu madaxweyne obama haystay waddankan aad ugu kacsanaa sida wax u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay tea bartiga oo ahaa kacdoon aad u gaadhay dhammaan gobollada maraykanka oo dhan kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo iyagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin kuwaas oo isaga uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caanbaxay kuna helay talada dalka inuu hanto waxyaabihii u suuro galay afartii sane ee uu joogay maxaa ugu muuqda run ahaantii waxaan odhan karnaa oo aan rabaa inaan dhegaystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya trump wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday lixdii bishan janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa midi waa arrimaha arrimaha dibadda midna waa arrimaha gudaha waxaa cad arrimaha gudaha oon aan inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib usoo cusboonaysiiyey ganacsigii canada iyo mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca canada iyo mexico oo aad moodo in uu heshiis la galay heshiiskiina dib u cusboonaysiiyey haatanna aad mooddo saddexda waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka maraykanka waxaan ognahay in uu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka canshuurtii uu dhimay waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guulaystay xillig dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaamaystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka wuxuu ku guulaystay inuu saddex u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig u badan jamhuuriyiintu marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aad uga duwan kuwii madaxweynayaashii isaga ka horreeyey haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii maraykanka ee neto waa kan cabdiqaadir guulood oo ah tafaftiraha mareegta somaali disbach oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada reddeer gobolka alberta ee dalka canada waa mahadsan tahay sandheer oo ku salaamay siyaasadda guud ee horta madaxweynaha maraykanka ee hadda xilka ka degaya donald trump waxay ku salaysnayd laba arrimood dhankay doontaha ku wajahnaatay ama yurub ama africa ama carabaha ama asiada ha ahaato waxay ku salaysnayd laba arrimood mid ah carag uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka maraykanka ah ee dareemayey ee isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeydgelinin iyo meesha ka saaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama ee ahaa ninkii madoobaaya ugu horreeyay ee xilkaa qabta labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha maraykanka laakiin ka turjumayay uun caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayey siyaasadda gudaha iyo dibaddaba marka haddaan ku horreynata reer yurub reer yurub markii ugu horreysay waxa uu kusoo rogay ama uu isku dayey in uu ku muquumiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha nato ay u leedahay maraykanka maraykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay nato ku howlgasho bacdama uu maraykanku bixin jiray waxa uu ku gorgortan tegay madaxweynaha maraykanku in wadamada reer yurub oo ku dhow dhaqaalahooda uu sarreeyo sida jarmalka iyo faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka natoba way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh maraykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii obama waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha maraykanka iyo dunida iska bedelay dunida oo yurubna ku jirto waxaa xitaa muuqata inay iminka heer isku tashi oo kalea halka maraykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan in iminka isku tashi badan afartii sano ilaa shantii sano ee lasoo dhaafay uu iminka ka hirgelay dhulal fara badan oo dunida ka mid ah waa garta haddaan si gaara uga hadalno dalka ruushka waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey ruushku ma ku tanaaday afartii sane uu joogay trump mise wax ka duwan baa dhacay runtii siyaasadda maraykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee maraykanka ee ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha maraykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanayeen madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayay trump ee ku wajahnaa ruushka waxaa loo arkayey qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaataba ruushka oo kale laakiin marka la eego policiyada iyo eranaysa cunaqabataynta ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hooseysa siday ruushka ula dhaqmaysa marka la eego runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda maraykanku ka qaadatay ruushka xiriirkooduna meel xun ayuu ayuu gaari lahaa haddaan afgubaatiga trump meesha ku jirin waxyaabaha layaab kale waxaa kamid a iyadoo madaxweynaha maraykanku uu diiday inuu carabku ku dhufto in ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay iyo kuwii iminka ugu dambeeyaba faragelin ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka maraykanku xitaa ay carabaabeen oo guddiyo baarlamaanahi ay sheegeen in ruushka uu faragelin sameeyey islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabatayn in madaxweynihii maraykanka uu diiday arrintaas oo yidhi ruushku waxaa muu samayn marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha marka la eegana ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taamayn in magaranaysaa aqalka caday sawirra ku galaano xog uu u gudbiyo madaxweynaha maraykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo dhanka kale marka laga eega ee dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan waxay waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii obama lagula dhaqmay ruushka oo la saarayba waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexena siyaasadda waxay ahayd mid aada iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmeeyey madaxweyne barack obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara waxaad moodeysay mid wax ku bedel ah siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaksi u badan in ay magaranaysaa ay ku salaysneyd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada aasiya runtii waxa keliya la oran karo inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku noolay aanay jeclaysan waxyaabaha keliya waxa keliya uu ku dhiiraday waxa ay ahayd baa la yidhaahdaa in safaaradii jerusalem uu u raray safaaradii maraykanka oo halkaana rigla uga dhigay iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyay laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan trump laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysaa siduu ula macaamilay dilkii jamaal khashooki marka la eego xiriirkii xumaaday ee qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadka isku dhan ah waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo maraykana ama dowlad kale oo maraykan iyo waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta in magaranaysaa madaxweyne trump uu ku fashilmay habkii dowladda maraykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha siyaasadaha cadcad ee madaxweyne trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxaa aad u dhaleecayn jiray warbaahinta maraykanka haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne trump iyo warbaahintu war fidyeenaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen waxaan su-aashaas weydiiyey faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia sandeerow su-aashaada weydiisee ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne donald trump iyo saxaafadda maraykanka xidhiirka ka dhexeeyey runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsanayn marka laga reebo fox news wax ka soo bilowday wakhtigii uu dee ninka business maanka ahay markaa siyaasadda si fiican u soo dhex gelin hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey labadii kun iyo lix iyo tobankii oo uu miidiyada ku odhan jiray waa waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida c n n marka xidhiirikooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsanaa marka laga reebo fox news su-aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisu ula dhaqmo wariyaasha waaweynoo caankaa buu caayi jiray odaygu waxyaalo badanoo runtii dee inta badan madaxweynayaashu kula kicin saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan white houseka inuu siiyo waraysi inuu maaragtay maaragtay xidhiirku labada dhinacba xumaanshaa wuu ka taagnaaya ma ahayn saxaafadda keliya runaantii iyagu iskama dayn karin oo iskama dayn karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen dee warrior news marka runtii xidhiirkoodu marna ma fiicnayn ilaa dee xaaladdu soo gaadhay marka laga soo wareego dee saxaafadda weyne la yaqaana laakiin markaad eegto barihii bulshada social mediadii ugu waaweynaaye uu isagoo aada u isticmaali jiray sida twitter iyo facebook oo markii dambe xidhiirka u gooyey waxaa muuqata in madaxweynaha cusub jo biden uu doonayo inuu qaado waddo ka duwan tii madaxweyne donald trump haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne biden waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka minnesota run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha trump waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan biden hogaamiye u yahay cadho badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay dhigeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid a in uu keeno isu soo dhowaan uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka maraykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya midda kale ee ayaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus marka waxaa ugu muhiimsan oo deg deg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno waxaa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka caddaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda maraykanka indhaindheeya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka maraykanku soo maray in aysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka maraykanku u kala qaybsan yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim wey waan gartay faysal marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xasuusan karayo madaxweyne trump maxay run ahaantii waxaanu kasoo sheekayna arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimkae qofku markuu maqlo madaxweynaha trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii u horreeyey ee laba mar xilka laga xayoobiyo taarikhda maraykanka ma ay dhicin waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan aan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka maraykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka tegayay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha hore uu ka hor yimi madaxweynahani waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka caddaankaa inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan maraykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo isugu soo isku soo aan dhihi karnaa ka weyneyd arrintii lixdii january ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii u horreysay ee taariikhda maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgembiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay waxaan kaloo ku dari lahaa oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayey inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka maraykanka ee u dhexaysa mexica iyo maraykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii uu xukunka laga qaaday xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidii aan soo sheegnay ku aadan labiyo tobanka duhurnimo ee xilliga magaalada washington
magaalada lascanood dhalinyaro soo baratay farsamada toliinka amaba sixarqaanka ayaa bilaabay in ay aqoontooda usii gudbiyaan bulshada dhallinyaradan ayaa dhartulista bara qaar ka mid a haweenka magaalada warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariim olol qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood ee baratay harqaanka ayaa bilaabay inay caawiyaan haweenka iyo hablaha dhallinyarada waxayna sheegeen inay uga gol leeyihiin sida ay habluhu u noqon lahaayeen iyo haweenku kuwo noloshooda maareeya helista xirfado iyo goobo bilaash ayaa waxay tahay mid aada u yar oo deegaanada gobolka sool si weyn aan looga helin dhalinyaro iskood soo abaabulay oo taageero ka helaya hay-adaha waxayna ay sheegeen inay fursadani tahay mid ay ku caawinayaan haweenka maasanta cabdikariin bahdayaadii v o ed aad aadaan salaamayaa magacaygu horeen waa cabdixiis axmed maxamed waa macalinka ama tababaraha xirfadda skiliska oo farsamada gacanta ee dabaarka ah horta hablo badan baa ka baxay adugu yaraan ilaa boqolaal ku dhowaad waa ka baxeen haddana arday baa ku jirta oo waxbaranaysa si fican bay ugu faa'iideen waayo markii hore ma aqoonin sidii makiintasaan loogu wareejiyo cagta xataa ma aqoonin haddana waxay baxayaan ayagoo dalladaha tolanayo xijaabada tolanayo oo farsamadooda aad aad u yaqaaniin maasha allah sidii ayagoo ka duwan sidii maalinta yimaaday maalintay baxayaan farqi weyn baa udhexeeya insha allahu tacaala waan waan wayna fiican yihiin maadaama adigu aad tahay nin dhallinyaraha aqoon fiican aad u leedahay naharqaanka iyo qaybaha uu ka kooban yahay bal ka waran waxyaabaha ay ka talayso gabdhaha iyo haweenka in la baro xirfadani iyo dhallinyarada kala duwanba maasha allah waxay u tahay faa'iido badan bay u tahay hablaha iyo hooyooyinka waayo guriga guriga hortay iska dhigana xabadooda makiina markay qaataan guriga hortay iska dhiganayaan dee wixii meesha soo maraya unbay u tolayaan duruucdooda xijaabadooda xagga shaq ahaan way u tahay waxay u tahay magaciisii wax soo kordhin xagga kalena gurigooda wixii dee maryihii u baahdaan ee suuq geelahayd ayagaa isku filanba ayagaa tolanaya maasha allah
markay bartaan waxay u baahan yihiin inay helaan qalabkii bal ka waran ma loogu deeqayaa si ay qalab u helaan hadhow si ay ugu shaqaystaan oo suuqa u fadhiistaan oo kale qorshahaas oo kale ma ka shaqaysaana ha ha maasha allah hay-addu waxay u talgashay qof walba oo ka qalanjibiya xifradiisa waxay ugu talgashay habad makiinada oo dabaar dhammaystiran oo qalabkiiso dhammaystiran la xerxerayo iyo iyo bundad ee daaqad xijaab ee daaqad shida la siiyaa sidii hadhow shaqadooda ugu bilawdaan howshooda ugu bilawdaan noloshoodumaasha alla wax badan bay ka tartaa sidii hadday ku shaqa bilaaban intaa ku shaqa bilaaban waxaa laga yaaba inay hadhowdii soo kordhiyaan wax kala keensadaan fursad ay uga dhigan tahay inay xirfadani bartaan si ay nolosha qoyskooda iyo carruurtooda ay ugu maareeyaan annagu meeshan waxaa waa nala keenay annaga oon wax aan naqaanaa jirin dabadeed hadda intii ilaa afar bilood waanu ka shaqaynaynay waanala barayay maalin cagtaanala barayay maalin cajaladaanala barayay maalin banuuc baanala barayay alxamdulilaah hadda waxaan ku annagaa dhinacyagaan tolanaa maradayda jeexantaan dolanaa waxaanu hadda rajaynaynaa inaan wixii kale oo kusii kororsanno oo annagu hadhow berri ka maalin haddaanu qalabkaanu ku shaqaysan lahayn helno inaanu annagu faa'iido weyn dee awal ma aanu haysan laakiin alxamdulilaah ay noo korortay oo aanu hadhow ku shaqaysanno annagu haddaanu qalabkii helno aanu ka faa'iidaysanayno nolosheeda ku kaabayno maadaama haweenka inay farsamo gacan bartaan maadaama qoysaska noloshoodu ay ku tiirsan tahay bal iiga waran waxyaabaha ay ka taraysa oo kale haa wax fiican bay ka taraysaa waayo dee qof camal ma aad hayn laakiin hadda camal baad yeelatay waad shaqo tagtay ilmahaagii gurigaagii waxaad waad u shaqo tagtay dee qof soo shaqaystay baa tahay alxamdulilah risaqaaga dee ilaahay baa qoray marka haddaad taqaanid fursaddii dee waad ku shaqaysanaysaa wixii ilaahay kuu soo dhiba alxamdulilah rabbilcaalamiin marka de wax weyn baa noo kordhay muddo hadda bishii afraad baa noo jeclaan lahayd in idinka taageero maadaama aad ii sheegtay inaad doonaysaa inaad noloshiina ku maaraysaan xirfadan aad barataan dee wixii nala baray ayaanu haddii de baanu doonayna aanu ku shaqaysan lahayn oo dee ama gurigaaga dhigataya ama meel yar oo aad leedahay dhigataya baanu u baahannahay marka alxamdulilah
barashada farsamada gacanta ayay sheegeen inay nolosha haweenka iyo qoysaska ay kor u qaadayso waxna ka tarayso cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horeyno kooxda leicester city ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka ingiriiska ayaa la wareegtay hogaaminta horyaalka premier leaga kadib markii laba gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda chelsea oo garoonkooda ay ku marti sooreen leicester city oo sii horumarsatay hal kulan oo ka mid ah horyaalka premier leaga ayaa hadda haysata siddeed iyo soddon dhibcood manchester united oo kaalinta labaad ku jirta ayaana haysata toddobiyo soddon dhibcood xidigaha kale ah james madison iyo wilfred indidi ayaana ahaa dhaliyayaashii labada gool ee kooxda leicester city ay ku xasuuqeen kooxda chelsea ee kubadda cagta inkastoo ay ku jiraan kaalinta sagaalaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga islamarkaana ay urursadeen dhibcood ayaa haddana kooxda chelsea kulamadii u horeeyey ee xilli ciyaareedkan waxa ay ku bilaabatay si dardar leh laakiin wixii ka dambeeyey xilligii krismaska kooxda chelsea ayaa hoosu dhac weyn uu soo wajahay tobankii kulan ee ay ciyaareen tartamada oo dhan ayaana shan kulan oo ka mid a laga badiyey kooxda chelsea kooxaha everton wolverhampton wanres arsenal manchester city iyo lester ayaana ahaa kuwii dhagta dhiiga u daray guuldaradii xalay soo gaartay kooxda chelsea ayaa dabka kusii shidaysa cadaadiskii saarnaa tababare frank lambard iyadoo ay soo wajahday hubanti la-aan ka haysata shaqadiisa kooxda westham united ee kubadda cagtana waxa ay labii hal uga badiyeen kooxda westbrom albion oo garoonkooda ay ku martisooreen labada gool ee kooxda westham united ay ku garaacday kooxda westbrom albion ayaa waxaa u kaleeliyey xidigaheeda kale ah jordi bowen iyo michael antonio goolka keliya ee la timid kooxda westbrom albionna waxaa u dhaliyey xidigeeda matthews barera kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda manchester city ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda astonvilla fulhamna waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda manchester united ee kubadda cagta kulankii u dhexeeyey kooxaha leeds united iyo southampton oo lagu ballansanaa in caawa la ciyaaro ayaa loo joojiyey sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban oo laga helay qaar ka mid a ciyaartoyda kooxahaasi dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda gadiis ayaa waxa ay barbaro labi iyo laba isla dhaaf waayeen kooxda levante oo garoonkooda ku booqatay real vilodolidna sidoo kale waxa ay barbaro laba iyo laba isla galeen kooxda ilja oo iyaguna ay martiqaadeen deportivo alves oo garoonkeeda joogtana waxaa labiiyo hal uga badisay kooxda sevilla ee kubadda cagta kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana ugu soo horeeya kulanka u dhexeeya kooxaha gataaf iyo huwaska real batis waxa ay garoonkeeda ku martiqaadaysaa kooxda saltavigo halka kulanka u dambeeya uu dhex marayo kooxaha villareal iyo garanada waxaana kulankani uu ka dhacayaa garoonka kooxda villareal ee kubadda cagta wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markan aan jilleecna dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka qamar sugan
intaasna dhegeystayaal waxaa nooga dil idaacadeenii duhurnimo ee dhalinyarada maanta tan iyo kulanti daba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
dayaha araga ku jecel dhaguhu waxa ay maqalaan dhawaaqaaga mudan dhawaaqaaga mudan dayaha araga ku jecel dhaguhu waxa ay maqalaan dhawaaqaaga mudan